halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha maarj sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofoonka
dhibka annagana haysta soomaaliya waxa weye walaal abaar baan ka baxnay kadibna haddana waxaa na soo galay haddana fatahaad oo ahayd waxa loo yaqaano elnino oo runtii boqol sano lasoo dhaafay saameynta ay ku yeelatay soomaaliya iyo geeska africa oo dhab aanan welilo arag
waxaa kalood maqli doontaan dagaal ka dhacay deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida labada golo ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gebagabeeyey dooda cutubka afraad ee dastuurka kumeel gaarka ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay uga socotay xarunta golaha shacabka mudanayaasha ayaa dood kulul oo toddobaadkii hore soo bilowday ka yeeshay cutubkan afraad oo qodobo badan oo uu ka kooban yahay ka hor inta aysan soo gebagabeynin si la mida cutubyadii ka horreeyey cutubkan ayaa waxaa ku jira qodobo xasaasi oo ay ka mid yihiin tirada xisbiyada siyaasadeed ee dalka uu yeelanayo iyo maamulka doorashooyinka kuwaasoo doodo kulul iyo hadalla ad adag ay xildhibaanada isku dhaafsadeen guddiga dastuurka u qaabilsan labada aqal ayaa kulankii maanta waxay ku soo bandhigeen aragtiyada mudanayaashii mudanayaasha ay kasoo gudbiyeen doodihii ay ka lahaayeen toddobaadkii hore kulanka maanta labada aqal ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo sheegay inay soo afmeereen marxaladii labaad oo uu ku tilmaamay mid adag oo uula jeeda cutubkan afraad maalmaha soo socdan ay u gudbi doonaan marxaladda saddexaad dhammaystirka cutubkan ayaa kusoo aadaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu shalay sheegay in dastuurka la dhammaystirayo mas-uuliyaddiisana ay saaran tahay hay-adaha u xil saaran dhammaystirka dastuurka sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda soomaaliya ee sona ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa isagana maalin ka hor sheegay inay soo magacaabi doonaan guddiga doorashooyinka qaranka si ay u bilaabaan howlaha doorashada dagaal xoog leh ayaa saakay ka dhacay deegaanka dhanaane ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kaasoo la sheegay in khasaare uu kasoo gaaray ciidanka dowladda soomaaliya weerarka ayaa ku bilowday qaraxyo waxaana maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo puntland ee ku aadan xeebta jasiira ee koonfurta kaga beegan magaalada muqdisho sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ayaa la sheegay inuu ku dhintay faahfaahintana idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan tirada dadka lagu dilay weerarkii koox hubaysan ay ku qaadeen dad ku sugnaa meel riwaayad lagu daawanayo oo ku taala dalka ruushka ayaa kor u dhaaftay boqol soddon iyo saddex ruux sida goordhow ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda dambi baarista ee ruushka weerarka oo la sheegay inuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca ruushka muddo ku siman labaatan sano ayaa waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad boqol iyo konton ruux wuxuuna kusoo beegmay maalmo kadib doorashadii maalin kadib markii doorashadii dalkaasi ka dhacday valadimir putin xukunka loogu cusboonaysiiyey lix sano oo hor leh kooxda dableyda ee weerarka geysatay ayaa waxa ay si aan kala sooc lahayn rasaas uga fureen dadkii ku sugnaa tiyaatarka riwaayadaha ee degmada crocos oo in yar dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee moscow kooxda daacish laanteeda afghanistan ayaa bayaan ay soo dhigeen baraha internetka ee xiriirka laleh ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu hoobtay madaxweynaha ruushka valadimir putin oo maanta hadal u jeediyey shacabka dalkaasi ayaa sheegay in saraakiisha ay xireen koob iyo toban qof oo ay ku jiraan afar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay weerarka iyagoo raba inay ugudbaan ka gudbaan xuduudda ukrein oo uu sheegay inay ku caawinaysay baxsadkooda ukrein ayaana si adag u beenaysay eedaha putin iyadoo sheegtay inaysan jirin wax lug ah oo ay ku leeyihiin weerarka laakiin moscow ay doonayso in dhacdada xasuuqa ay u adeegsato qiil ay kusii kiciso duulaankeeda ka dhanka ah ukrain ugu dambeyntiina xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo booqasho ku tegay xuduudda marinka khaza ee dagaaladu ay hareeyeen ayaa maanta sheegay in adduunyada ay aragtay argagax isagoo ku baaqay xabad joojin si dadka gaajada iyo go-doonka ay isugu darsameen loogu ogolaado gargaar bini'aadnimo guteres ayaa ka hadlay xuduudda dhinaca masar ee rafax oo aan ka fogeyn koonfurta magaalada rafax ee khaza halkaas oo magangelyo ay u raadsadeen in ka badan kala bar dadka reer khaza ee ku barakacay dagaalka xilli israa'il ay qorsheynayso inay weerar dhulka ku qaado rafax taasoo laga cabsi qabo inay uga sii darto dhibaatada bini'aadanimo xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa ku celceliyey caqabadaha adag ee hareeyey in gargaar lala gaarsiiyo khaza taasoo hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay ku eedeeyeen israa'il wuxuu wax laga naxo ku tilmaamay baabuurta sahayda ay ku raran yihiin oo safaf dhaadheer ku jirta in laga hor istaago inay u gudbaan khaza si malaayiinta qof ee ku go-doonsan ay gargaarka nafbadbaadinta u gaarsiiyaan hadalka guteres iyo booqashadiisa khaza ee maanta ayaa imaanaysa maalin kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu ku guul daraystay inuu isku afgarto qaraar taageeraya xabad joojin deg deg ah oo laga gaaro dagaalka kaasoo maraykanka uu horkacayay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal ramadaan mubaarag halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dagaal xoog leh ayaa oo ku bilowday qaraxyo ayaa maleeshiyada al-shabaab waxa ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo busley oo ku aadan ama ama dhacda xeebta jasiira ee koonfurta magaalada muqdisho faahfaahinta dagaalkan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir okey
warar dheeraada ka soo baxaya dagaal xoogana u dhexeeya ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa buluusi militari kooxda al-shabaab dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo hal hamboo hoos tagta dhanaana ee gobolka shabeellada hoose dagaalka oo la sheegay in kooxda al-shabaab ay soo weerareen fadhiisamay ku sugnaayeen ciidamada kal horna lagala wareegay kooxda al-shabaab kadib howlgal gaar ay qaadeen ciidamada dowladda ayaa la xusay inuu ku gero sargaal sare oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar laguna magacaabo liibaan golcad sargaal sare oo ka tirsan ciidanka gaarka ee buluusi militaar ayaa u sheegay v o e da in dagaalka uu kaga geero sargaal sare oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar lagu magacaabo liibaan golcad iyo askar kale oo ka tirsan ciidanka sargaalkanoo magaciisa ka gaabsada ayaa u sheegay v o e jab xoogan uu gaaray kooxda weerarka soo qaaday al-shabaab isagoo ka gaabsaday wararka qaar ay sheegaya in ciidamada dowladda laga qaatay gaadiid dagaal dowladda soomaaliya ayaana weli wax wara ka soo saarin dagaalka ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka shabeellada hoose gaar ahaana agaarka dhanaana iyo jilimarka maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal gaar ay ka fuliyeen deegaanadaas waxay kula wareegeen fadhiisimo muddo dheer ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab ciidamada dowladda ayaana halkaasi ka samaystay fadhiisamo ciidan ay ka xaqiijinayeen ammaanka cadda khasaaraha dhimashadii dhaawac guud ahaan soo gaara ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana ciidanka loo yaqaan buluusi militaru mana jiro eela madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha ka dhasha deegaanka maadaama ay tahay meel furuma ah oo hadday ku dagaalamayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab cabdulqaadir okey v o a muqdisho
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ku guuldaraystay mar kale jimcadii shalay inuu meel mariyo qaraar uu ku dalbanayo xabad joojin laga sameeyo khaza kadib markii ruushka iyo shiinaha ay diidmada qayaxan ku hor istaageen qaraarkan oo uu maraykanku soo diyaariyey warbixintan waxaa inuugu soo koobaya maxamed colaad xasan qaraarkan hor yaallay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa taageerayey xabad joojin kumeel gaara oo laga hirgeliyo magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta kow iyo toban ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa taageeray qaraarkan maraykanka uu soo gudbiyey dalka waqooyiga afrika ku yaalla ee algeria ayaa ku biiray ruushka iyo shiinaha si ay uga soo horjeestaan qaraarkan dalka guyana isna waa uu ka aamusay si kastaba ha ahaatee si loo badbaadiyo nolosha dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah tani kuma filna ayuu yidhi ergeyga ruushka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay vasili nabenzia oo ka hadlayey sababta ay qaraarkan u diideen dowladdiisa waxa uu intaasi raaciyey tani sinaba uma waafaqsanaa mabaadi'da golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waxa ku qoran waajibaadka golaha oo si cad loogu xusay hab gaar ah oo lagu dalbanayo xabajoojin iyo marka ay lagama maarmaan tahay in cid lagu qasbo si ay ugu hoggaansanto ergeyga shiinaha ayaa qaraarkan ku tilmaamay mid uu mugdi ku jiro oo aan ku baaqaynin xabajoojin deg dega safiirka jasiiradda guan caroline rodriguez oo waddankeedu ku biiray golaha bishii janaayo ee sanadkan ayaa sheegtay in dowladeedu aanay taageeri karin qaraar aan si cad ugu baaqaynin xabajoojin deg dega oo shuruud la-aana linda thomas greenvill safiirka maraykanka ee qaramada midoobay oo ka hadlaysa diidmada qayaxan ee ruushka iyo shiinaha ay saareen qaraarkan ayaa tiri ruushkiyo shiinaha waxay diideen inay cambaarayaan xamaas oo ay qiraan inay nolosha ku gubeen dad rayida oo aan waxba galabsan oo ay toogteen dad goob ruwaayad lagu daawanayo ku sugnaa inay kufsi geysteen iyo inay qafaasheen boqolaal qof weerarkaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee hal mar lagu qaado yuhuudda tan iyo dhacadii holocost ayay tiri waxaase kasii daran bay tiri xitaa xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma aanay cambaaraynin falkaas waan ka xumahay bay tiri runtii waa wax laga xumaado waana mid ka hoosaysa sharafta iyo meeqaamka uu golahan u taagan yahay dhinaca kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sii waday dadaalkiisa bariga dhexe jimcihii shalay mas-uuliyiinta israel ayuu kula kulmay magaalada tel avib iyadoo dadaalada barbar socda ee jilayaasha siyaasadeed ee gobolkana ay ka shaqaynayeen sidii loo xoojin lahaa xabad joojin lix toddobaada oo u dhexaysa israel iyo xamaas taasoo ay israel ku bedelanayso sii deynta dhammaan lahaystayaasheedii ku haray gacanta xamaas heshiisku waxa uu sidoo kale ogolaanayaa in si kayrul caadi ah kor loogu qaado gargaarka la siinayo falastiiniyiinta gaajaysan magaalada tel aviib blinken waxa uu foolka fool ula kulmay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu kadibna waxa uu wadahadal la yeeshay golaha wasiirada dagaalka ee israel si uu uga dhaadhiciyo inaysan qaadin weerar militari oo lagu qaado koonfurta khaza gaar ahaan magaalada rafax taasoo dad badani aaminsan yihiin inay sii kordhin doonto dhibaatooyinka bani'aadnimo ee ka jira dhulkaas antony blinken xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo hadlayay la kulanka ra-iisul wasaaraha israel kadib ayaa yidhi waxa uu yidhi waxaan la wadaagnaa hadafka israel ee ah inay ka adkaato xamaas oo mas-uul ka ah xasuuqii ugu xumaa ee dadka yuhuudda ah loo geysto tan iyo holocost waxaan wadaagnaa hadafka ah xaqiijinta amniga mustaqbalka fog ee israel laakiin sida aan horay u sheegnay howlgal weyn oo militari oo dhulka ah oo ka dhaca rafax ma aha tallaabo habboon oo hadafkaa loo mari karo waayo waxay keeni kartaa in dad badan oo rayida ay ku dhintaan islamarkaana ay halis geliso howlaha gargaarka in ka badan hal milyan oo falastiiniyiina ayaa gabaad u raadsaday rafax oo ku taalla xuduudda khaza ee masar qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ka soo qaxay qaybaha kale ee khaza si ay dagaalka ugu badbaadaan weerarkii xamaas ay ka geysatay gudaha israel toddobadii oktoobar kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo kun iyo laba boqoloo qof ayaa dhaliyey dagaalka ay israel ku hayso khaza intii uu socday weerarka khaza waxaa ku dhintay ku dhowaad labayo soddon kun oo falastiiniyiina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka khaza ee ay maamusho xamaas in gargaarka bini'aadnimo la gaarsiiyo khaza ayaa ahayd mid adag warbixin ay qaramada midoobay taageertay oo dhinaca gargaarka ka hadlaysay oo lasoo saaray toddobaadkii tegey ayaa lagu sheegay in in ka badan hal milyan oo falastiiniyiina ay halis ugu jiraan macluul haddii aan gargaar deg deg ah lala gaarin toddobaadyada soo socda koox ka kooban toddoba waddan oo ka mid a xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha maanka ee qaramada midoobay oo kale ah algeria guyana malta mozambique sierra leon slovenia iyo switzerland ayaa diyaariyey qoraal iyagu u gaara oo dalbanaya xabajoojin deg dega bisha barakeysan ee ramadaan awgeed hase yeeshee diblaasiyiintu waxay sheegayaan in qaraarkan loo codayn doono maanta oo sabti ah ruushka iyo shiinaha ayaa sheegay inay taageerayaan laakiin thomas greenfield safiirka maraykanka ee qaramada midoobay ayaa tilmaantay in qaabka uu hadda u qoran yahay qaraarkan aanu taageero uga helaynin maraykanka
mahadsaneyd maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey ruushka ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay ay boqol kor u dhaaftay islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhowaad boqol iyo konton kale weerar kadib markii rag hubaysan ay xalay rasaas ku fureen dad ku sugnaa shaneemo riwaayad lagu daawado oo ku taala gudaha dalka ruushka warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka ruushka tan iyo sannadkii laba kun iyo afar ayay deblaydii weerarka geysatay aan si kala soc lahayn rasaas ugu furtay dadkii ku sugnaa hoolka riwaayadaha ee degmada krokas oo in yar dhinaca galbeed ka xiga magaalada caasimadda ee moskow muuqaallo goobta laga soo duubay ayaa muujinayey dad ku gubanaya kuraasta taallay hoolka iyo rag hubaysan oo rasaas furaya dad isku dayaya inay ka baxaan albaabada hoolka iyo kuwo aan dhaqaaq lahayn oo dhiigga dhex jiifa aqalka looga taliya ruushka kremlinka ayaa sheegay in warka ku saabsan weerarka la gaadhsiiyey madaxweyne valadimir putin iyo madaxa ciidanka ammaanka federaalka alexander bortnikonof weerarka ayaa imanaya laba toddobaad kadib markii ay safaaradda maraykanka ee ruushka ay ka digtay sultiganimo weerar ay kooxaha argagixisadii u geystaan moskow hay-adda ammaankaee ruushka ayaa soo xirtay koob iyo toban qof oo ay ku jiraan afar lagaga shakisan yahay inay yihiin raggii hubaysnaa ee lala xidhiidhinayo toogashadan ay ku dhinteen ugu yaraan boqol shan iyo tobanka qof dhammaan afartii argagixiso ee weerarka geysatay waannu soo qabannay iyagoo ku sii jeeda dhinaca xadka dalka yukrain oo xidhiidh la leh kooxdaasi waxaanan u wareejin doonnaa magaalada moskow ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda ammaanka ee ruushka dadkana dhibtu soo gaadhay ayaa ku sugnaa howl riwaayadaha lagu dhigo oo u dhow magaalada moskow kooxda xagjirka ee daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan kaasoo ah kii ugu khasaaraha badnaa ee ruushka ka dhaca muddo labaatan sana ah laakiin waxaa jiray calaamado muujinaya in ruushku ku raad joogo isku xidhka yukrain inkastoo haddal ka soo baxay la taliyaha madaxweynaha dalka yukrain mikhailo borolaski uu sheegay in kiyef ayna wax loga arrintaasi ku lahayn afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa weerarka ku tilmaantay inuu yahay weerar argagixiso oo dhiig badani uu ku daatay taasoo ay tahay in dunidu ay cambaarayso maraykanka yurub dalalka carabta soomaaliya iyo qaar badan oo ka mida jamhuuriyadihii sofiyeedkii hore ayaa ka falceliyey weerarka iyagoo tacsi u diray shacabka ruushka golaha ammaankai qaramada midoobay ee isna cambaareeyey waxa ugu yeedhay weerar argagixiso foolxun oo fulaynimo ah ruushka ayaa adkeeyey ammaanka garoommada diyaaradaha xarumaha gaadiidka iyo guud ahaan caasimadda dhul aad u ballaadhan ay ku nool yihiin dad ka badan koob iyo labaatan milyan oo qof dhammaan xafladihii waaweynaa ee dadweynaha ayaa la joojiyey dalka oo dhan buutan oo xaddii dib loo doortay muddo lix sanno oo cusub ayaa kumanaan askari u diray dalka yukrain sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatan wuxuuna dhowr jeer ka digey in quwado kala duwan ay ku jiraan dalalka reer galbeedku ay doonayaan inay qalalaaso ka abuuraan gudaha dalka ruushka
mahadsaned maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayey dowladda maraykanka ayaa walaac xoog leh ka muujisay saameynta sii kordhaysa ee uu ruushka ku leeyahay afrika kadib markii milatariga dalka niger ay ka baxeen heshiiskii amniga ee ay la lahaayeen dowladda maraykanka mas-uuliyiinta maraykanka ayaa ka cabsi qaba in xiritaanka saldhigga militari ee maraykanka uu ku leeyahay dalka niger ay halis gelin doonto waddankaas oo raacaya jidkii ay mareen dalalka dariska la ah kuwaasoo ruushka uu saameyn ku leeyahay warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
dowladda niger ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in uu baaba-ay islamarkaana ay ka baxday dowladdaasi heshiiskii ammaanka ee ay la lahayd maraykanka kaas oo la saxeixay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii dalka niger waxaa ku sugan kun askari oo maraykan ah iyo weliba shaqaale rayid ah burburinta heshiiska maraykanka ayaa sabab u noqon karta xidhitaanka saldhigga uu maraykanku ku leeyahay dalkaasi kaas oo ay ku baxday lacag gaadhaysa boqol iyo toban milyan oo dollar kaasoo laga dhisay waqooyiga dalka sanadkii labadii kun sideed iyo tobankii si looga ilaaliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee alqaacida iyo kooxaha xidhiir kale leh ee ku sugan gobolka saaxil haddaba sidee ayuu maraykanku uga hortegi karaa awood ballaarsiga ruushka ee galbeedka africa waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor maxamed cali ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kuna sugan dalka norway waxaan ogsoonnahay ruushku in ciidamadiisa wagner ay ka mid noqdeen dagaallo badan oo africa ka dhacaya sida dagaalkii libiya dowladda libiya iyo generaalkii xaftar markii uu dagaal ka socday waxaan ogsoonnahay in central africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda central africa gacan siiyeen oo ay ka hortegeen jabhadihii halkaa ka dagaalamayay taasi waxa ay keentay haddaba in west africa ama bariga africa ay saameyn ku yeeshaan waxaan ogsoonnahay saddexdii dal ee afgembiga uu ka dhacay sanadkii hore ee militarigu ay qabsadeen in ay si toosa uga hor yimaadeen quwadaha reer galbeedku maraykanku ka mid yahay halkaana ay gacansaar la yeesheen waddanka ruushiya raashiyaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan militari iyo gacansiin iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay maraykanku ula macaamuli jireen waddamada afrikaanka ah haddaba waxaa loo baahan yahay maraykanku haddii uu rabo inuu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta militari ee uu ku lahaa waddamo badan oo afrikaan ah in weliba west africa ha u badnaatee in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo waxaan ogsoonahay niger inay ahayd west africa halka xerada military ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taallay halka waxa ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay maraykanka la galeen taas waxa ay keentay in maraykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaalla west africa oo uu u bedelo xeradiisa military oo uu kala dagaalamo argagixisada guud ahaan marka la isu geeyo waxaa u malaysaa in africa ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay taasi oo ah in markii hore maraykanku heshiisyada afrikaanka uu la galay ay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisaoo keliya ah laakiin iminka afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah marka waxaad malaysaa in waddamada ruushka iyo jaynaha iyo quwadaha kale afrika ku dagaalamayayba ay muujinayaan qaab ka duwan qaabkii reer galbeedka loola macaamulaya waxaan ogsoonnahay reer galbeedku waddamadii weliba gumaystay africa in ay dadku ka soo taagan yihiin oo ay waddamada weliba west africaanku muujiyeen in aynan sinaba ugu qanacsanayn lisi tacaamulka iyo gacan haysashada siyaasadda waddamadaasi waxaa dhacday in iminka ay siyaasaddu u badatay in waddamo badan oo west africa ka tirsani ay weli xidhiidh dhowla leeyihiin maraykanka laakiin haddii aynan qaabka siyaasadda ee iminka socota uunan wax ka bedelin maraykanku ay noqonayso in dadku ay u wareegaan brorushianka taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom generaal michael langley ayaa u sheegay guddiga hubka ee senadka in afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga nato islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga ruushka ee afrika saraakiisha maraykanka ayaa sanado badan ka digayey in ruushka iyo shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkayn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda afrika arrintaasi oo u muuqata in maamulka maraykanku uu haatan garowsaday sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ku takhasusay xidhiirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda waxaynu hadda ogaadeen maraykanku in siyaasaddii ruushka ee afrika aysan sida shala la filay aysan ahayn laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca ruushka uu tegey africa libiya iyo xaftar uu ka sii baxay ilaa maali iyo burkina faso iyo nigeria iyo dalal kale afrikaan ah morocco in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay afrikaankuna ay danaynayaan ruushka waayo inuu xukumka ku sii hayo ayuu rabaa nidaamka ruushkuna ma aha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboohay dhaqaalihii marka dalalka africa sida maali iyo burkina fasona waa lagu wareejinayaa marka dahabkii iyo uraniumka iyo lithiumka wax la dhaho ayaa halkaa ruushku africa ka qaadanaya marka maraykanku wuxuu marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandhaalo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka faarax buluug ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka sannadihii ugu dambeeyey waxay soomaaliya soo martay musiibooyin dhowr ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen abaaro ba'an oo waxyeello u geystay dad iyo dunyo intaba daadad iyo weliba dabaylaha isbeddelka cimilada ee loo yaqaano elnino heerka bini'aadanimada soomaaliya ayaa ah weli mid daran gaar ahaan nafaqadarrada carruurta iyo xaaladaha barakacayaasha haddaba si aan wax uga ogaanno xaaladihii ugu dambeeyey ee bini'aadanimo iyo walaaca laga qabo musiibooyin hor leh waxaa barnaamijka martida mikrofoonka maantay marti ku ah xasan cabdulqaadir ciise oo ah maareeyaha xarunta gurmadka deg dega ah ee hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliya ee sodma xasan ku soo dhowo v o a walaal faarax waa dhowahay aad iyo aad u mahadsan tahay waa dhowahay walaal nacan waa mahadsan tahay bal sawir guud naga sii xaaladihii ugu dambeeyey ee ma- musiibooyinka soomaaliya
faarax walaal waad mahadsan tahay marka hore waan ku mahadsan tahay runtii inaan maanta marti ku ahay xarunta v o a walaal haddaan xoogaa yar kuusoo koobo soomaaliya marxalado badan oo kala duwan oo kala gedisan ayaa soo martay runtii haba ugu darnaato laba kun iyo labaiyo labaatankii ilaa laba kun iyo saddex iyo labaatankii oo ahaa runtii abaartii ugu dheereed oo shan sano ama shan xilli roobeed oo roobku di'i waayey oo ay soomaaliya runtii ku haabsatay oo lagu sigtay loona dhowaaday in lagu dhawaaqo macluul alxamdulilah dadaal badan oo ay soomaaliya dowladdeeda iyo hay-adaha caalamiga ee saaxiibka allah ay runtii u fidiyeen dadaal badan oo geliyeen alxamdulilah waxaa eh, lagu dadaal lagu guuleystay in macluushaas laga hortago Eh, dhibka annagana haysta soomaaliya waxa weye walaal abaar baan ka baxnay kadibna haddana waxaa eh, na soo galay haddana fatahaad oo ahayd waxa loo yaqaano elnino oo runtii boqol sano lasoo dhaafay saameynta ay ku yeelatay soomaaliya iyo geeska africa oo dhab aanan weli loo arag Eh, oo runtii ilaa laba milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ka badan ay saameysay ilaa hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qofna ay runtii ku barakaceen tila intaas la egna ee runtii oo guryo ah ama xa- xoolo ah ama hanti beereedna ku baaba'een boqol iyo labaatan qofna ay runtii ku dhinteen tii annagoo lasii dhaala- la daala- la daaladhaceena ayaa haddana waxaa la saadaalinayaa ee runtii roobkii gugiga haddana oo bishan aakhirkeeda eh, traditionally ama sida caadiga inuu bilowdo ahayd oo la filayo in haddana inuu abriil curto saddexda bilood soo socda uu do-o oo nafta haddana saadaalinaya insha alla fatahaad kale oo haddana ku dha- ku dhufta eh, eh, inta badan eh, magaalooyinka ama deegaanada oo oo webiyadu maraan marka runtii eh, soomaaliya waxaa mooda marxalad ingiriiska loo yaqaano zero grazing ama meeshii eh, jugi- jugi- meeshii si joog weeye abaar baan ku jirnaa marna fatahaad baan ku jirnaa lix biloodna waa abaar lix biloodna waa fatahaad marka soomaaliya waa marxaladahaas runtii kala duwan ayaan ku jirnaa dee soomaaliyana waa iska taqaanayo Eh, maanta dowladeeda iyo tabarteeda cid walba og tahay inta karaankayagana insha allah waxaan ku dadaalanaa bal wixii awoodayada inaan eh, dadka iyo bulshada ummadda soomaaliyeed aan u geysano insha allah waayahay ee ee, keebaad daran marka ee elniinadii hadda lasoo dhaafay iyo roobabka guga ee la saadaalinayo sida aad isleedihiin walaalow elinada daran eh, runta hadda goga aanu saadalinayno waxaa la yidhi fatahaaduhu waxay socon doonaan laba toddobaad Eh, waxaa la saadaalinayaa abriil kowdeeda in ay roobabka runtii ka culan doonaan inta badan koonfurta soomaaliya weliba labada eh, maamul goboleed ee jubbaland iyo koonfur galbeed En, i- i- ilaa kowda ilaa kow iyo tobankaa la saadaalinayaa kow iyo tobanka bisha abriil ilaa kowda mayna waxaa la saadaalinaya dhammaan gobolada dhexe ee puntland iyo somaliland iyo galmudug iyo hirshabelle iyagoona intaas ay roobka di'i doonaan laakiin saadaasha ugu badan waa inta badan waa magaalooyinka ay webiyadu maraan ee u ba- u badnaato jubbaland iyo hirshabelle laakiin dee saameyn la yidhaahdo waxaas runta saameyn badnaa saadaasho sida ay tilmaamayso elinihii saddexda bilood ee ugu dambeysay sanadka laba kun labaatan iyo saddexda ayaa darnaa marka runtii waxaa la sheegayaa inaanay burbur ba- burbur badan eh, ba- dhicin laakiin barakac dhacaa suurtagala laakiin burburkii iyo dhibaatadii iyo saameynta elina ka tegey eh, guga eh, la mid ma noqon doonto saan rajeynaya insha allah waa gartay ee jawaabaha laga bixiyo marka musiibooyinka noocaasi ay dhacaan ee isku xirka dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ee inkastoon ognaha dowladdu inay a- awooddooda iska xadidan tahay haddana ma ku qanacsan tihiin sida jawaabta looga bixiyo walaalo horta markii ilmihii loo eego runtii jawaab aad iyo aad een, wanaagsan oo runtii oo isku xir wanaagsan oo weliba qeybtan wasaare hay-adda maalinta masiibooyinka ay ka ciyaartay runtii waxaana isku keenay dhammaan eh, eh, markii soomaalida ahdo dowladda dhexdeeda waxaa la sameeyey guddi qaran oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu uu hogaaminayey waxaa la sameeyey guddi ganacsiyyaasha iyo dowladda ay ka tirsan ka tirsan yihiin waxaa jiray guddi kaloo ay dowladda iyo hay-adaha internationalka qeyb ka ahaayeen oo toddobaadle ah oo ama maalinle ah iyo toddobaadle loo shireeyey informationka ayaa si eh, joogto ah loo wadaagayey waxaanu diyaarinay ilaa iyo konton iyo kow doomood Eh, waxaa la diyaariyey bakhaaro loogu talagalay in raashinka lagu keediyo xilib aliinaha hadeer aan kula hadlayana guga naftiisa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay runtii shirar aan loo kala kicin oo aan ugu talagalin naftaada wax loo yaqaan ingiriiska prepositioning ama aan lasii diyaari agabkii dadka loo gargaari lahaa waxaa jirta magaalooyin hadda la saadalan oo fatahaada ka dhec doona sida baalcad kontiwaare iyo afgooye iyo mahadaay oo aanu hadoomihii usii qorsheynan sii goyno insha allah ilaahay ma sababo hadday wax dhacaan inaanu wax kusii diyaarino insha allahu tacala kasoodma ahaan ad ahaan anagana runtii ilaa iyo dhowr kun oo raashiina noo diyaara keliya cilada haysta anagana waxa weeye walaal waa waxaa loo yaqaana logisticska ama transportationka oo taqaano runtii qaali ah diyaaradihii wax lagu qaadayo iyo iyo kiradooda isma laha marka laakiin diyaar guri waa jira walaal ha ugu horeyso runtii digniinaha la bixinayo oo waxa loo yaqaan ali warning systemka oo dadka la gaarsiinayo ilaa heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiinayo oo lagu luqeydanayo weli luqada af soomaaliga iyadoo daawacan idaacadaha waxaan rajaynaynaa sidii aanu alino samayn oo kale inay hormuud naga caawisay in runtii codka noo saartay digniinaha eliinada inaan insha allahu tacala guga sidaas lamidna aanu samayn doono insha allahu tacaala
waa mahadsan tahay waxyeelada ugu badan ee fatahaadaha iyo daadadka iyo cimilada iyo abaaraha waxaa lagu sheegaa in dadka danyarta ah gaar ahaan caruurta ka hooseyso ama ka hooseysa toddoba sano inay waxyeelada ugu badan gaarto xaaladda carruurta soomaaliyeed bal wax inooga sheeg walaalo horta waa runta markii fatahaad dhacdo walaal waxaa jirta ingiriis waxaa loo yaqaan onsetka marka waxa intay dhacaan oo biyihii dhaafaan saameyntii koowaad waa xagga waa cudurada faafa haddeer aan kula hadlay walaal shabeellada dhexe ama hir shabeelle waxaa ka dilaacay shombiyood ama waxa loo yaqaano corela waxaa ka dilaacay magaalada boosaaso ilaa waxaa la sheegaya ilaa ay dhowr iyo soddon qof haddayna u jiifaan isbitaallo waxaasoo dhan waa saameynta ka tegay walaal fatahaadan iyo cimiladan ka tegay waxaana ugu dar runta ciyaalka iyo hooyooyinka uur kale iyo ciyaalka shan sano ka yar oo qeybta nafaqada ama maarata loo yaqaano malnutritionka ingiriiska lagu yidhaahdo waxaasoo dhan runtii waxyaalaha laga barandegay ka mid tahay ha uwa badnaada runtii dhululka nimankan al-shabaab haysteen ama laga barakicay laga kiciyey oo aan dad aan isbitaallo haysan lix iyo toban sano aan dhakhtar arag oo markii laga kiciyey fatahaadii ku dhufteenna haddana saameyntii iyo daawola-aan iyo dhakhtar la-aan iyo dowlad la-aan isku darsantay waxaa jirta barnaamij yidhahdo ingiriiska loo yidhaahdo oo dowladda iyo annaga u n t aan wada wadno iyo deeqbixiyaasha oo loo yaqaan stabilization oo markii meesha la qabsado ina isla markiiba dadka emsejyadoodii ceelashoodii biyaha iskuuladii dowladdii deegaanka dhammaan loo hirgeliyo ayaan ka shaqaynaynaa hay-adda maalinta masiibooyinka runtii iyadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda beerahaba waxaan aad aad ugu dadaalanay siaan isaga kaashan lahayn inaanay macluul inay daawo curadan faafa aysan dhalan ka hortagno waxaanu diyaarinay daawooyin sidoo si deg dega loo qaadi karo anagoo kaashanayna hay-ada unicef markii meel uu fatahaad ka dhacdo in aan si deg dega aan u gaarsiinin insha allahu tacala haddaan kula hadlayo waxaa soo socda diyaarado ee dalabtay u n ta oo loogu talagalay in cudurada faafa si laga hortegi lahaa
waa mahadsantaa ugu dambeyntii sida horeba u sheegtay soomaaliya waxay ku dhex jirtaa mar biyo marna waa abaar maxaa xal ah sanadaha soo socda siebaa isleedahay waa lagu hakin karaa ama lagu mitigeed garayn karaa maxaa la yidhaha musiibooyinkaas walaal horta baar haddaan hadda kuu sheego waxaa jirta waxaa jirta hadda kasoo qaado kole hirshabelle jubbaland oo eliinihii runtii deegaanadii aad ugu dhufata ka mid ah buundooyinkii iyo wadooyinkii iyo isbitaaladii iyo iskuuladii soddonkii sano ama shan iyo tobankii sano lasoo dhaaf runtii investmentka xooga badan lagu bixiyey dhammaantoodab waa baaba-een oo waxyaalaha loo yaqaano adkaysiga aafooyinka ama resilienska englishka lagu yidhaahdo oo markii uu qofkan ku dhacdo masiiba ku dhacdo ilaah naguma keeno si deg dega uga soo kabsan karo wixii agabkii loogu talgalo waa baaba-een waa haddeer iyo kow iyo square one in lasoo bilaabo waxaan ku hadlayaa yani kasoo qaado kale jubbaland ilaa iyo dhowr dhowr iyo toban bundo bundooyin oo yaryar laba bundooyin waaweyn baaba-ay beera malaha ilaa kun iyo toddoba boqol oo tuubooyinkii biyaha qaba oo waraabka geeyey keliya baaba-ay yani meeshaan marana ka hadlayaa masaajidada ugu liita oo sagaal boqol oo masaajid baa baaba-ay masaajid isbitaal ma jiro waxbarasha ma jirto waa basically waa nothing marka waa dareemi karta walaalow in wixii lagu soo tabcay investmentka xoogma lasoo geliyey inay laba bilood gudahoodii ku baaba-een haddeerna waxay qaadanaysaa ilaa another three to five years waxaan rabaa walaal ku xusiisiyoo kale hay-adda maarinta mas-uuliyinka waxay hogaaminaysaa haddeer eemeyn aad iyo aad u ballaaran oo loo yaqaano rapid p d n ama post disaster needs assessment oo ah in lagu qiimeeyo saameyntii ee sektarada hadday noqoto beeraha hadday noqoto biyaha hadday noqoto maarinta masiibooyinka hadday noqoto xanaanada xoolaha hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka dhammaantoodba annagoo kaashanayna bangiga adduunka e u da u n ta iyo hay-adaha kale ee maxaliga aba insha allah waxaan rajeynaya reportkaas shan iyo tobanka may inuu soo baxo wuxuuna kaana ka dhalan doona runtii waxaa loo yaqaano immediate short term and long term investment ama maalgelinta dhow midda dhexe iyo midda fogba oo rajeynaya insha allahu tacala agabyada hadda aan kuu sheegay ee burbursan ee hadday noqoto agabka dhaqaalaha ilaah dhaqaalaho dhanba inaan dibdhibs lagu sameeyo insha allahu tacaala loo qareemo dhaqaalo cusub loo raadiyo sababtoo ah waxaasoo dhan ba shan iyo toban sana la maalgelinayay waxay in dib loo dhisan hadda waxay ubaahan qaraamin kow leh lacag loo aruuriya ubaahan tahay in diaspora soomaalida qayb ka qaataan baan ubaahan nahay local business communityga soomaaliya joogay qayb ka noqoto ubaahan dowladda nafteena inay qayb soo qoondeyso oo sanduuq u abuurto ayaa insha allah nafteeda aan aan rajeynaya insha allahu tacaala marka walaal waa waa warbixintaasaan rajeynaya kolle in wax badan kaga dhegi doontaan marka soo baxda insha allah waa mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa xasan cabdulqaadir ciise oo ah maareeyaha xarunta gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta musiibooyinka soomaaliyeed ee sodma mahadsanid xasan aad iyo aad umaadsantaadayga mudan
aad uu mahadsan yahay faarax buluw oo nala socodsiinayey barnaamijkii martida mikrofoonka haddana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington iyo caashi ibraahim aadan
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington oo aan caawa idinku hayo runtii aniga midda igu layaabka badneed waxay ahayd inaan arkay dad waaweyn oo bil rabadan oo barakeysan lagu jiro aan soomanayn micnaha waxyaaba igu layaabka badnaa waxaan dhahay war maxaa qaldan jawaabtoodii waxay noqotay suxuur ayaa naga tagtay soonka waxaa la yidhahdaa waa lagu caatoodaa markaad idaadada basato cuntada aad ka ereyso laakiin aniga waa waa korora aan dareemaya marka layaabka nafteyda ku arkana waa intaas dad caruura isku haayo caruurihii berri daawan karaan waxamee biyaha ku jira hooyadii aabihii intay soo fariistaan is caynayaan waxba isku reebaneen sida laba qof oo cadow isku oo kale isku caynayaan waxaa looga xishoodo yani waxaana waxyaabaha aadka uga naxa ee iga yaabiyay ka mid tahay waa qaar ka mid ah dhegaystayaasha oo ka sheekaynaya waxyaabihii ay la tacajabeen inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan waa caawa iyo caweyska washington marka hore soo dhoweeyo dhegaystaha ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay ka qaybgalka barnaamijka caweyska washington ee caawa
waa mahadsantay abayo magacayga waxaa la yidhahdaa khadar suldaan xasan nuur khadar suldaan xasan nuur marka ugu horeysa ramadaan wanaagsan aan ku leeyahay waxaan filayaa inaad dalka kenya aad ku soomayso ha abayo ramadaan lami ayaan anigana kuleeyahay waxaan ku soomayaa kenya gaar ahaan caasimadda nairobi waaya waaya magaalo fiican baad joogtaa bal inta barnaamijka caweyska washington aad ku casuman tahay dadka kaama aqaan laakiin fursaddaa ku soo doonata ma garatay maasha allah waan idinsoo dhaweynayaa bahda v o a soo dhawaada mar labaad mar saddexaad waayahay bal inta horta marka ugu horeysa barnaamijka caweyska sidee isku tihiin ma dhegeysataa wallahi inta badan ma dhegeysto intuusan before rabadaanka uusa soo galeen waa dhegeysan jiray laakiin hadda intuu rabadaanka soo galay ma dhegeysto because you know bil barakaysan oo maasha allah oo yani aan sanad dhan sugeyna soo gashay so waktiga ugu badan inta badan waxaan geliyaa qur-aan akris iyo cibaada aad iyo aad aad iyo aad waaya waaya inaad ku xidhan tahay waa muhiim soo dhowo mar kale barnaamijkaas caweyska washington aad ku casuman tahay bil rabadaan oo sida aad sheegtay aada xoogaa ka yara caajistay dhegeysigiisa aad ku casuman tahay bal inta lagu guda jiro bishan inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan waxyaabo badan ayaa dadka dhacdooyinka dabcan mar kastay dhacaan laakiin bishan ramadaan marka lagu guda jiro waxyaabo waxaa laga yaabaa agtaada ka dhacaya oo aada la yaabto dadka sameynayana ay caadi la tahay maxaa kaa yaabay inta bishan barakaysan ee ramadaan aniga idinkaba rabbi hanaga aqbala marka koowaad intaas kadib abayo wallahi wax badanaa jiraan oo sometimes qofkaas kale asaga la fiican adiga gaar ahaana markaad aragtid micnaha aad aad ula yaabtid haye marmarka qaar waxa dhacda waxaan aniga la yaabanay inay qofka caadi leeyihiin sometimes waxaan caadigeela ayaa waxaa laga yaabaa inay qofka kale ay isaga mataqaana ay ay caadi leeyihiin marka runtii aniga midda igu layaabka badneed waxay ahayd inaan arkay yacni dad waaweyn oo bil rabadaan oo barakaysan lagu jiro aan soomanayn micnaha waxyaabihii igu layaabka badnaa dabcan hal su-aalaan weydiiyey waxaan dhahay war maxaa qaldan miyaydan ka warhayn inay bil rabadaan tahay jawaabtoodii waxay noqotay suxuur ayaa naga tagtay so ani waxay igu layaabka badnaa taasay ahayd yacni qof suxuurtii oo sunno ah dhahayo way iga tagtay soonkii oo waajibana ka tegaya marka waxaan u maliy inuusan kala fahamsanayn micnaha waajibka soonka waajibka iyo mataqaana suxuurta sunnada ah walaa arrimaha igu layaabka badnaa in arkay taasaa kamid ahayd ayagana ilaa soo hadiyaan lena waa u ducaynaynaa marka waxaad siduu la- rabbi anaga noogu fududeeyey ha ugu fududeeyin marka waxaad la yaabtay qof dhanoo weyn ilaaha weyne oo bil rabadaan iyadoo lagu jiro cudurdaarka uu soonka uga tegay uu yahay in uusan saxuuranin saxuur cunin hade cashicuday dabcan firi hadda adigu waad soomantahay anigana waan soomanay qof kastoo muslimana waajib bay ku tahay bishan macnaha soonka aad u soomaysid aadan fahamsanayn soonka buur ayuu kugu noqonaya laakiin markaad fahamsantahay inaad soonkan alle ugu dhawaanaysid inaad ajir raadinaysid inaad dembi dhaaf sugaysid runtii wuxuu ku noqonayaa janno yar janno yacni baertay dareemaysid innaba mataqaanay uma joojinaysid hamiga aad leedahay ee waxaad rabbi ka sugaysaa ka weyn maasha so allah dadkan i think waxaan u maleynayaa inaysan fahamsanayn micnaha soonka laakiin laakiin soo lagama yaabo een, duruufo badan ayaa jiri kara oo qofka een, tusaale kale haddii qofkan aad la yaabtay uu yiri saxuurtiiba iga tagto ma saxuuran sidaasaan u soomi waayo soo lagama yaabo in duruufo caafimaad ama xaalado caafimaad inuu qofkaasi ku jiri karo oo muddada intaas la eg uusan soomanaan karin xaalad caafimaad darteed soo ma dhici Baahi.
karto Ex- exactly waa runta dabcan waa ay dhici kartaa laakiin qofka waxaa la rabaa markuu saasoo kale uu yahay eh, dawooyin ay jiraan la qaato suxuurta horteed hadduusan samayn karin hataa markaad aragtid qof dhalinyaro ah aniga hadda dhalinyaro anahay dabcan levelkayga waa qofkaan arkay waxaan dee saan aniga dareemaya un baan dareemay inuu asagana uu micnaha aan ka qiyaas qaatay inuu dareemayo su-aasha markaan weydiiyana iguma jawaabin waan xanuunsanay ama gastri baan qabaa ama xanuun noocaana jiraan way jiraan cudurdaaro noocaas ah laakiin qofka aan la kulmay ma ahayn qof si taliba waxaan unay ka muuqdaan Oo, waa qof waa qof marka saas darteed ay u kalistay waa qof waa qof Eh.
waa qof gaajo ka baqay aad leedahay miya oo oo- oo yaro ful fulaya
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad dabcan waxaanu ku qiyaasay inay cunnada aad isugu fiican yihiin calooshan sometimes waxay u baahan tahay inaad ba sometimes waxaa loo baahan yahay adiga oo cunnadii helaysid inaad xataa cunnada iska yarisi ama iska daysid because of caafimaadkaadaa ku jira laakiin sagaashan kaba haddaad cunno guursid iyadaba xanuunna laga qaadaaba marmarka qaar aadaad mahadsantaha walaan waan ku salaamayaa mar walbana kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington Een, waxaan filayaa in- sidoo kale abahi waan kaa qaaday in- in in dad badan ay sheekada aad aad uga heli doonaanna waan rajaynaya ramadaan mubaarak insha allah insha allah shukran haddaan la bilaabayo thank you thank you
magacayga waxaa layidhahdaa nuur maxamed xanaad imaan dowlada muqdisho haye nuur degmada holadaag degmada holwadaag aad joogtaa aad iyo aad barkatan degana waaw sidee lagu ahaa degmada holwadaag aad iyo aad waa lagu fiicaya boqolkiiba boqol amniga ganacsiga dhan kasta oo ah ramadaankaan aad usoo dhaweynayna haye shanta geed ka waran cismaan geed daraaga cali caliyow dhama waa lagu fiicaya xaafadaad waa degnaa jirta miya waa dirtimaadka wadanka dowladda u lahaa reer holwadaag aan i garanayn waa dadkii iga dambeeyey xaafadda xalaal caleeg dhimal waa ka gudbaynaa waa iska kaftan intaas
absolutely waxaa waaye waa dadka kaa dambeeyaa nahay magaalo isku soo galnay dadka hore anagu maahay soo dhawaad nuur macali salaad soo dhowow ku soo dhowow v o eda gaar ahaan barnaamijka caweyska washington bal na- barnaamijka caweyska horta igu bilow ma dhegaysataa barnaamijka caweyska caasimada caw- caweyska washington aan dhaho yaha qadinjar waa dhegeysataa marmar waa dhegeysataa facebookan kaala socdaa waaye waaye ma jiraa waxaad ka xusuusata barnaamijka muddadii aad dhegaysanaysay dheereed walaahi qo- eh, xasuusta ma- dadka soomaaliya jooga xasuustu waa ku yar tahay nolosha iyo hayladaan adhacayaan iyo iyo- iyo iyo hardinka nolosha iyo caafimaadkooda iyo dhinacyada iska fiiriya dadaan adhacayaan hadda wax goynaba ka xasuusma jirto waaye waaye waa ka gudbaynaa Een, waxaad iga horantaa bishan barakaysan ee ramadaan inta lagu guda jiray tan iyo markay bilaabatay Een, ma jiraa wax kaa yaabiyey waxyaabihii kaa yaabiyey ee adiga aad la cajabtay ee ku soo maray maxay ahaayeen maalmihii lasoo dhaafay bisha ramadaan intaanu ku jirno walaahi waxaa iga yaabiyey oo iga cajabiyey eh, xilliga cibaadada laayada marka la afuro ceshaha laayado kadib waxaad moodaa masaajida in lagu soo eh, diray eh, nimo tiro badan oo aan la celinayn oo masaajidka ku ciyaara oo dadka cibaadadii ka tasa oo maanta in la tuuriyo iyo waxyaabaha igwaaka badnaa ina maaridka inaan ilmahooda aysan ceshanayn waxyaabaha igwaaka badnaa kaasoo ahay oo masaajidka maxay caruurta ku samaynayaan waa ku ciyaarayaan ayadoo faraada lagu jiro waa iska soo gelayaan marata dhan iyo saqaadkii iyo qaylo iyo marka marka aad tiraa war adinka maad masaajidka dhib ka dhaafsiin wuxuu kugu bedelayaa hadal adag oo aadan afkaada kasoo bixi karin marka waxyaabaa igwaanka badnaay in waalidiintu aysan carruurtooda la soconin marka ay salaadaan aadayna ay ugu sheekeeyaan waxa ay qabanayaan waxyaabaa igwaanka badnaay taas waa waa gartay intaan soonka ku jiray ma jiraa wax kalood ka yaabtay walaahi waxaa kaloo aan ka yaabay eh, soonka waxaa la yidhahdaa waa lagu caatoodaa eh, markaad cibaadada basato cuntada aad ka yarayso laakiin aniga waa waa korora aan dareemaya marka layaabka aan naftayda ku arkana waa intaas miisaankaaga baa batay miya oo sare u kacay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad Haye.
cuntadan iskama badiye cuntadan iskama badiye waa iska yare malaha iimaankaa qanjaa ku jooga
aad iyo aad iyaankaa rajaa iyo saas waa haye waxaad i- waxaad ii sheegtaa marka een, in miisaankaaga uu kordhay ma ku faraxday mise waad ka naxday wallaahi dee nimcada ilaahay kusiiya waa lagu farxaa nimcooyinka ay kamid tahay marka waa ku farx aad aad u mahadsantaa waan ku salaamaya walaa thank you inaa barnaamijkan caweyska washington caawaad nagala qayb gashay aad iyo aad baa macasho cudkiis buugaan kaala socdaa waana ku taageeraa soo dhawaad aad baad mahadsantahay thank you
أول الأنبياء وآخر الرسل وإمام كله بحيو أول الأنبياء وآخر الرسل وإمام كله بحيو أفتل الخلق جيا وديقون جرين إنه شينا ماركيني أفتل الخلق جيا وديقون جرين إنه شينا ماركيني boqorka loo badayo nabi bashiiro bidhaan aragi nuur badano barakadaadun buu dhulka ballaarani miraha noogu bixilaaye Tiran jabahayno tala wanaago amaanta ama tiri karoye. Tiran jabahayno tala wanaago amaanta ama tiri karoye. Toban cadceedaado toda madiinad naloo taagay baad tahay. Toban cadceedaado toda madiinad naloo taagay baad tahay.
cabdullaahi jeelle walaal xaggee ku soomaysaa minneapolis walaal weedarka yacni markii winterka lagu jiro oo kale waddankana waxaa arki jiray iyadoo ciyowa la afuro oo xilli hore intaan maqribka la tukan iyo yacni ku dhow baan ka wadaa yacni saacadda isbeddelkeeda maxaad ula yaabtay yacni xilligan oo kale waxaa la afuri jiray toddobada ka hor sida eh, five iyo wax m- lamid ah xilliyadii hore yacni waxaan ka wadaa xilligii qaboobaha sanadkan sidaa la socoto waxaa dhammaaday barafkii baa yaraaday soo ma aha ha marka markii een, xilligan oo kale waxaan afuri jirnay seven iyo kumaana soo dhowaan jirin ka hor baan afuri jiray baan afuri jirnay inta badan macnihii eh, qiyaas ahaan imisada markay tahay wallaahi waa soomanahay ma ma qiyaasi karo laakiin waxaan xasuustaa een twenty micnihii marka qaboobaha lagu jiro saacaddu way gaaban tahay mararka qaar baa shanta shantii barka eh, aad iyo- hadda- la haddaanay- tukadaa ah, e- exactly haddaanay kaba hormarinba marka Marka had- hadda se- hadda seven thirty baa ku dhowdhownahay soo maaha Qaboobihii- 7:27.
qaboobihiina waa lagu jiraa weli qaboobihiina weli waa lagu jiraa laakiin weatherkii cimiladii wixii baa isbedelay marka marka climate changingaasaa dhacay baa kolley sababay baa qiyaasaya maxay taa kuula yaab badnaatay maadaama een, cimiladu isbedeli karto een, xilliga l- soonka afka la xirto ama xilliga ugu dambayse uu qofku afkiisa wax gelin karaa ama wax cabi karo iyo xilliga la afurayo ay isbedbedelaan maxay tan kaaga yaabisay sanadkan wallaahi walaale waa maxsantaa khayr allah ku siiyo Eh, yacni waxa isbedelka waxyaabku aan arkay oo ramadaankan uu iiga duwan yahay ramadaanadii hore maadaama uu qabow kusoo aaday haddana seven thirty almost afurkii uu noqday marka een, haddaanan qaldanayn waxaana soo martay een, north america marka la yidhahdo inkastoo waktiga aan kala duwannahay ha minneapolis iyo washington d c ay hal saac kala horeeyaan ood hal saac Ah.
naga dambaysaan Ah.
haddana xilliyada qaar baa la soo maray sagaalka fiidnimo la afuri jiray soo maaha wallaahi walaale gacaliso ilaahay been afkeena ha ka dhowree yacni inta aniga aan ka xasuusto winter inta ana xasuusto waaye waxaana xasuusan dee dembi kuma lihi laakiin winter iyadoo ah oo seven aan gaaro ilaa seven thirty intaan ka xasuusto waa bishaan waaya cabdulaahi geeloog salaam yaa walaal walaal aa- aad iyo aad ilaahay ha ku barakeeyo aniga wicitaankaaga muhiimad ii leh iyo sharaftaada ilaahay ha ku karaameeyo aad baad mahadsan tahay sidoo kale walaal thank you adaa ku nool thank you
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka السلام عليكم استاذ الرد كاتب سيدي قد كفايه وضمنها ما شاء الله يا مصطفى يا ابن ايوه شكرا شيء علي waxyaabihii aadiyo waxaa ka mid ahaa bishii ramadaan iyo bilihii ka horreeyaba oo maalmaha naga soo batay aad nooga soo batay dad isqabaa oo caruur isku dhalay oo maxaayata wada noolaa oo shalay isjeclaa inay maanta intay isku soo fariistaan meeliyaha iscaayaan isaflagaadeeyaan yani anshaxeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni intaba kamid maaha marka waxyaabaha aada iga yaabiyeen fanax xun markaan arko isku noqonta dhaho adduunyada xaggee u socotaa dadkii maxaa ka qaldan maxaa isbedelay waa maxay nolosha noocaana waxaa kamid a waxyaabahaas marka arko inta aada iyo aada uga naxaa een dad caruura isku haayo caruurihii berri daawan karaan waxamee biyaha ku jira ee hooyadii aabihii intay soo fariistaan iscaynayaan waxba isku reebaneen sida laba qof oo cadow isku oo kale isku caynayaan oo wax aada looga xishoodo yani waxaana waxyaabaha aadka uga naxa ee iga yaabiyay kamid tahay marka ma waxyaabihii aad horey ugu aragtay baraha bulshada mise waa waxaad aragtay inta bisha barakaysan ee ramadaan eh, la guda galay walaahi ramadaanka dhexdiisana waan arkay ramadaanka ka horna way jirtay ramadaanka dhexdiisana waan arkay waxaan arkaya daraadin soo fariistay gabadhii qabay caayaya gabadhi intay soo fariistaayeen u jawaabaysa isla bisha ramadaan dhexdeeda ramadaankii ka horna way jirtay ramadaankii kabacdina way jirtay waxaa umalaysaaba inay ramadaanka waxba isbadiyinba awal dadku xataa bisha ramadaan way way way way ka xishoo jireen oo maaragtay may samayn jirin waxyaabaha qaar laakiin hadda waxaa umalaysa dadku inay anshaxa aad uga sii tegaayaan oo meeshii ugu dambeysay aan taaganay ah dad wada noolaa inay iscaayaan waa meeshii ugu dambeysay akhlaaqda iyo iyo dhaqanka islaamka looga tegayo oo wax caadiya laga dhigayo ma kula ahayd noloshaada inaad tanoo kale aada arki doonto ama ad arki kartaba wallaahi weligay xataa kuma fikirin noloshayda kuma fikirin laba qofoo wada noolaa oo guri ku deganaa oo shalay dabid isku guursaday amba waxay doonaanba ee kalgacayl haba yaraatee hal maalin dhex maray inay darajada intaas intay isla gaaraan isma sabcaayaan jirkooda ka sheekeeyaan midba midka kala caaya caruurihii la isku dhalo la isku inkiraldabo ma dhalin yani waxaad aniga iiga fasiceer intii la tahay waxaan aada iyo aada uga xumaado maaragta maanta aan dhihi karo wax keliya iga yaadiyen kamid ka noqo oo xataa guurkii uga wasiyaasay inay kamid tahay maxaad dhihi lahayd markaa fariin ma u diraysaa wallaahi fariin waxaan u diri lahaa inay dadku maaragta ka xishoodaan waxyaabihii laga xishoon jiray inay dadku ilaaliyaan dhaqankii wanaagsanaayo ee soomaalida inay ilaaliyaan diinta islaamka maadaama dad muslim nahay inaan bulshadii looga dhigin wax iska caadiya inay dadku isqabi jiray caruur isku dhalay iscaayaan aan laga dhigin wax iska noormal oo caadiya maytaa wax aada u liita aan wanaagsanayn waxaan dhiraa dadku inay dib isugu laabtaan laga hortago waxaan wacyigelin dadka loo sameeyo aysan ahayn dhaqan wanaagsan oo caadi laga dhigi karo marnaba wax caadi aysa noqon karay
aad ay u mahadsan tahay caaishe ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington v o a aad nagala socotaan haddana qasiido kale oo nabi ammaan iyo codkii cabdulaahi diiriye soran
saliga nebigiyo salada badiyo sida hagaagsan yaan la seegin halla soomoy halla soomo sodomka ramadaan halla soomo
hala soomooy ee soddonka ramadaan hala soomo ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
saliga nebigiyo sida hagaagsan yan la seegin halla soomoy halla soomoy soddonka ramadaan